wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada markale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha maanta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed diimaani iyo anigoo jamaal axmed ismaan warqadda ugu horeysa jamaalow waxay naga soo gaartay xiliin waa hambalyo digniyad dhalasho farxad waxaa diray hooyo madiina filo safiya iyo abu cumar yuusuf waasugo iyo abeer maxamuud yuusuf waasugo oo loo yaqaano maxamuud jiso xaaskiisa iyo caruurtiisa abeer cabdulla cali waasuga xaaskiisa iyo caruurtiisa ay yidhaahdeen muuse cali waasuge cilmi cumar yuusuf iyo cabdikariin cumar yuusuf iyo shariif cumar yuusuf iyo muuse cumar yuusuf iyo nuurto cumar yuusuf iyo xaawo cumar yuusuf iyo deeqa cumar yuusuf nuurto cismaan cali iyo odaygeeda iyo caruurteeda maxamed macalin cismaan cagey muuminaa uulow cali iyo cali muuse siyaad doctor cali dadkaasoo kala jooga sweden soomaaliya gaar ahaan muqdisho iyo gobolka hiiraan waxay tahniyad u dirayaan maxamed cumar yuusuf mister waasuge iyo marwadiisa qaaliga ah bay yidhaahdeen shaadiya cabdulaahi oo gabar ugu dhalatay muqdisho gaar ahaan degmada xamar jajab gabadhaasi waxaa loo bixiyey shamso maxamed cumar shamso yare ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin soo barbaar shamso ayaanu leenahay falastiin ee waraaqdan anigoana hayano waxa ay tahay tahniyad aroos waxaana kala diraya ayeeyo xaliimo kadiye hooyo shukri faarax maxamed ayaan faarax maxamed iyo saygeeda aaba cali yuusuf jaamac hodan faarax maxamed habriid yaasmiin cabdisalaan habriir xaawo bookax adeer saacid warsame adeer canshuur warsame waxaa sidoo kale layidhi adeer qaasim warsame dhammaan reer faarax maxamed iyo reer cali yuusuf oo kala jooga dibadda iyo dalka gudihiisa waxay tahniyad aroos farxad leh u dirayaan caruuska iyo caruusadda lamaanaha isdoortay cabdiraxiin cali yuusuf iyo ikraan xuseen cumar oo siddeed labaatankii bishii januari laba kun iyo lix iyo toban ku aqalgalay degmada wardhigley ee magaalada muqdisho gacal iyo sakeeba guurkiina lagu farax markana kaalimihii sugaanta ayaanu jamaalo gudagelaynaa heesta riyo ayaanu soo qabanaynaa iyo codka macaan ee fanaanada da'da yar kiin jaamac yare waan ku raadshaye goormaad huunoo iman waxaan filayaa in ay gabadhaasi sidoo kale leedahay waad raagtay inay heshaan rajaynayaa qofka iyo wiilka ay la hadlaysaba waxaa kaloo ay leedahay markaan aragaaga helayba ruux kale albaabka soo tubay marka heesta waxaa la yidhaahdaa riyo riyo malaha riyay ku jirta riyadii iyadoo meel fiican u maraysa baa albaabka la- albaabka inta lagu soo Waa garaacay saacaddii la toosi lahaa malaha waa tahay eh, warqadda xigtaha waxa ay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen inaga oo kale ah reer sheekh maxamed sheekh qaalow oo kale ah sheekh axmed maxamed axmed shooble iyo xaasaskiisa iyo caruurtiisa axmed maxamed axmed sarxaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabduqaadir maxamed axmed shiino xaasaskiisa iyo caruurtiisa cabdiraxmaan maxamed axmed cadaani xaasaskiisa iyo caruurtiisa injineer cabdirashiid maxamed axmed xaasaskiisa iyo caruurtiisa iyo sucaad maxamed axmed iyo caruurteeda iyo maryan maxamed axmed iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo saynab maxamed axmed iyo caruurteeda ayay khadiija cali isxaaq iyo maxamed cismaan cabdulaahi bakistan xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cismaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa injineer kamaal axmed maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda daahir axmed maxamed maxamed axmed maxamed maxamed carab amaal axmed maxamed saygeeda iyo caruurteeda ifraax axmed maxamed saygeeda iyo caruurteeda anisa axmed maxamed iyo saygeeda oo kala jooga soomaaliya maraykanka kanada u k holland south africa tanzania waxay hambalyo meher u dirayaan cabdiraxiim cabduqaadir xaaji maxamed iyo caayisha cabdulaahi ciise gaaladid oo kow iyo soddonkii bishii januari meherkooda uu ka dhacay xaafada taleex ee degmada hodan isku waara ubad qeyrqaba kala hela meherkii aroos degdegihii farxadle u ku xigo hayjama sidoo kale falastina waxaan hayaa hambalyo meher kale oo ay dirayaan zaki xuseen maxamed injineer maxamuud saciid maxamed injineer maxamed sulaymaan muxamed injineer maxamed axmed xawaadle waxay hambalyo u dirayaan mudane khaalid xasan muuse iyo marwe ayaan maxamed ismaaciil oo meherkooda uu ka dhacay ramaad hotel burco labiiyo tobankii bishan february aynu ku guda jirno waxaan leeyahay sidoo kale meherkii aroos degdega uu ku xigo ayaan sidoo kale idin rajaynayaa een, ayaan iyo khaalid
intaasi haddii aanu kaga gudmin bal dhankii waraaqaha waanu usoo noqon doonaa maxaanu haysaa jama markan kaalmihii suugaanta ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa bashiir ibraahim codka macaan
adoo ummani ku dhacay dhigacdu marbay ku dadaa adu socontiiba dhigay reertaadu marbatishaa aduu ummani ku dhacay dhigadu marbay ku dadaa adu socontiiba dhigay deeftaadu marbaa tishaa adoo balandhal ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayga furan niyadu waygaagaabo adoo balandhal ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayga furan niyadu waygaagaabo miduu eebbahay dhammaa door salaanta aso quruxiyo dhaxalgalkeed ku dheeh tilmaamaye mahalgacalnimo isaa waqtan kugu dhaygataa ku dhiibatee jacay akahaaga maxaan ka firi dankaa halgacalimo isaa watan kugu dhaygata ku dhiibatee jacay dankaaga maxaan ka firi dankaa adoo xidigaagu dhacay dayaxa markuu ku dhashaa ado safar dhiban ku helay emana marbatishaa
naftan kugu dhaygagtaa ku dhibatee jacayl dhankaaga maxaan ka fil uu yidhi bashiir ibraahim maxaa kaaga baxay waxaa kaloo uu leeyahay adoo fakri ba-an ku helay dheemanba marbaad heshaa wuxuu leeyahay sidoo kale adoo dayaxaagu dhacay dayaxu mar buu ku weyfaa rajada lagama quusto weya waa kaasa intaasuu kusoo gabeeyay banaxariistii janaha ka waraab iyo bashiir ibraahim cabdi ayaa heestaasi ku luuqeynayay haye dhankaaga warqada xigta waraqda xigta haddaan soo qabto fasiinay waxaa halkan dhalasho farxad leh ka dirayaa annagoo kale ah bay yidhaahdeen aaba xuseen bedel iyo hooyo nimco cabdi sidoo kale kamis faarax barre dhuux axmed xuseen injineer borow nimcaan xasan qorane mustafa aadan onest xasan shacab khadar sugo salaad cabdilatiif sheekh maxamed dhilo warsame jaamac maariye daahir suuley shukri warsame iyo carruurteeda aamin cabdirashiid cabdirasaaq cabdirashiid zahre cabdirashiid cibaado warsame cabdiraxiim cumar koobac moxamed iyo faadimo faarax barre xaliimo cabdiweli abuukar cabdilatiif xaliimo maxamed xibsi iyo sidoo kale kaafi bulde xamdle iyo sidoo kale dhammaan dadkaasi waxay u dirayaan tahniyad dhalasho ah mudane cabdi xuseen bedel iyo marwadiisa ismahan yaasiin oo wiil ugu dhashay taarikhdu markay ahayd kow iyo tobankii bishan aynu ku guda jirno ee february laba kun lix iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed cabdi xuseen bedel mayse sheegin halka uu ku dhashay wiilkaasi waxaan leenahay maxamedow soo barbaar oo noqo kii dhinac kasta looga intifaaco aamiin ayaanu raacinaynaa tahniyad aroos ayaa markana gacanteeda kusoo dhacday waa iyay faadumo maxamuud cawaale iyo doctor cabdiraxiim faarax maxamed iyo hoodo faarax maxamed iyo saygeeda foos faarax maxamed iyo xaajigeeda waa bedriya cabdulaahi aadan beele iyo cabdifataax faarax maxamed iyo caruurtiisa daahir faarax maxamed cabdirasaaq faarax maxamed iyo eeda nuure yuusuf iyo dhammaan reer faarax maxamed iyo reer cali yuusuf oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay tahniyad aroos oo farxad la u dirayaan caruuskiiyo caruusada lamaanaha doortay bay yidhaahdeen cabdiraxiin cali yuusuf iyo igraan xuseen cumar oo ku aqalgalay degmada wardhiigley magaalada muqdisho gaclihi sokeeyaba guurkiina lagu farax ayay leeyihiin markana jamaal kaalimihii sugaanta bal noo soo qabo waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa fanaanka shimaali axmed shimaali iyo heestiisa muumina
Mama. كمعان شمالي أحمد شمالي إيه استأسي مؤمن أنه أنت سوكو دافن هيا جمال وقد حكت
فلسطين يا همبليو مهرايان هيا أنغو آه رير الشيخ محمد شيخالو أو كلا آه أي يراهدين الشيخ أحمد محمد أحمد شوبلي يحسس كيسي عرور تودا أحمد محمد أحمد سرحان حسس كيسا يعرور تيسا عبد القادر محمد أحمد شينو حسس كيسا يعرور تيسا عبد الرحمن محمد أحمد عداني حسس كيسا يعرور تيسا إنجنير عبد الرشيد محمد أحمد حسس كيسا يعرور تيسا سعاد محمد أحمد يعرور توضا مريم محمد أحمد سيجي ذا يعرور توضا سينم محمد أحمد يعرور تيدا أيو خديجو علي إسحاق maxamed cismaan cabdilaahi bakistaan xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cismaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa injineer kamaal axmed maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa daahir axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed maxamed carab amal axmed maxamed seegeeda iyo caruurteeda ifraax axmed maxamed seegeeda iyo caruurteeda anisa axmed maxamed iyo seegeeda oo kala jooga soomaaliya maraykanka canada ingiriiska holland south africa tanzania waxay hambalyo meher ay u dirayaan cabdiraxiim cabdulqaadir xaaji maxamed iyo cayisha cabdilaahi ciise gaaladiid oo koy soddonkii january laba kun lix iyo toban meherkoodu ka dhacay xaafada- xaafadda taleex ee degmada hodan marka aad cabaar tidhaahdo Mm.
hebel iyo xaasaskiisa Mhm.
waxaa laga yaabaa qofka ku xiga oo ay halxaas u qoreed ama xaaskiisa inaan in carabka in tidhaahdo.
carabka uu dafo Ha, maaragtay oo aad dhibaato kale raakin ka dhex abuurto mararka laakiin qaar dhegeystayaasha waxaanu ku aanu ku wargelinaynaa wixii khaladaada u dhaco annaga xaggeena maahan gaar ahaana marka ay tahay xaasaska iyo xaaska aad iyo aad aanu intaas warqadda xigtana aan noo soo qabto jamaalo markana warqadan waxay naga soo gaartay bashiir hurre jibriil iyo shaambi axmed nuur iyo sucdi hurre jibriil iyo faysal hurre jibriil iyo goobo siciid yuusuf iyo raage xaaji faarax yaxye iyo cawil muuse iyo carab yuusuf jibriil iyo jaamac siciid yuusuf maag maxamuud cigaal iyo muxudiin ileeye iyo xasan cali olol oo kala jooga gaalkacyo boosaaso qaloocan dhaqayo boor iyo jiracle waxay hambalyo u dirayaan cabdulaahi hurre jibriil iyo samsam xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada jiracle waxay yidhahdeen ducaduna waa xaggiina wiilkaasi soo barbaar ayaanu leenahay markana dhinacii sugaanta ayaanu jallaacaynaa bal maxaa inoo soo qabanaysaa eh, filistini waa codka macaan ee fanaanada zahra axmed jaamac muusigaas waxaan filayaa inaad garanayso waa heesti mililaco aan dhegeystayaasha u dayno
mixibada ariya aqale waa mid lagu yaqaana marka hore emruaatiyo masawaadka faraxiyo mixibada ariya aqale waa mid lagu yaqaana cishqii ku maleegtanaa malma waxaan dareemu muddo kale ee idaayaba manaxo jacayl sara muddada badan igu meer isagana kasoo maqan igu meer isagana kasoo maqan emardadami qadhaariyo kuu yahay macamba waad mutaysatee emardadami qaraariyo kuu yahay macamba waad mutaysatee milile adag uodkiyo mixibada adareenkiyo inta jow oga meel dhow mara loo oma waaye milile adag uodkiyo mixibada adareenkiyo inta jow oga meel dhow mara loo oma waaye madii waxay u daran tahay marka shalay aduu nacay madii waxay u daran tahay marka shalay aduu nacay manta uu ku keena edimaha armi weyda manaxo jacay manta uu ku keena edimaha armi weyda manaxo jacay sara muddada badan igu meer isagana kasoo maqan igu meer isagana kasoo maqan emardadam qadhaariyo kuu yahay macamba waad mutaysatee emardadami qadhaariyo kuu yahay macamba waad
waxay leedahay sahre axmed ma jeclayn waxyeelaya inaan mahadhageystay marleydan danteediiyo ilan maasadhuuxe waxay leedahay mar dhadhami macaan iyo qaraar iyo ku yahayba waad mutaysatay waxay kaloo leedahay ma naxo jacayl ma isku raacay inuusan naxin jacaylka fasinay wallahi qofba wuxuu ku macneeyey marka qof walbaahi siduu usoo maraa marka siduu usoo maray iyo si u dareemo unbuu ka heesaa marka marka ma jiro wax la isku raacsan yahay ma naxo jecel markay leedahay iyada waxay ka hadashay xaaladeeda qof markuu leeyahay waa macaan waa qaraar hadba waa siduu kuu soo maro qof walba isagaa qiimeynaya jecelku waa kusoo maraya adigu laakiin sida uu kusoo maray ku xiran tahay ha marka waxaa la dhihi karaa looma dhamo marka qof walba sida uu usoo maray waa tahay ayuu ayuu maaragtay ka sheekeynaya warqadda xig markana tahniyad aroos waxaa diraya ayeeyo xaliimo kadiye hooyo shukri faarax maxamed ayaan faarax maxamed iyo saygeeda aaba cali yuusuf jaamac hodan faarax maxamed habreer yaasmiin cabdisalaan habriida xaawo bookax adeer saacid warsame adeer canshuur warsame adeer qaasim warsame dhammaan reer faarax maxamed iyo reer cali yuusuf oo kala jooga dibadda iyo dalka gudihiisa ayaa waxay tahniyad aroos farxad leh u dirayaan caruuska iyo caruusadda lamaanaha isdoortay cabdiraxiin cali yuusuf iyo ikraan xuseen cumar oo sideed iyo labaatankii bishii january ku aqalgalay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxayna leenahay gacal iyo sokeeba gurkeena lagu farxay fursinayay warqadan markana xaggayga ugu dambaysa waxay naga soo gaartay saka xuseen maxamed iyo injineer maxamuud saciid maxamed iyo injineer maxamed axmed xawaadle iyo injineer maxamed suleymaan maxamed waxay hambalyo leeyihiin khaalid xasan muuse iyo ayaan maxamed ismaaciil oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco isku waara ubad kheyr qabana kala hela ayaanu leenahay haye jamaal gunaantkii barnaamijkeenu soo gaarnay waxaana kusoo gabagabeynaynaa heesan yurub genyo muraayadda caashiqeen muraayadda caashiqeen waa iska dhex arkay kulley ka heestaas waxay ka mid tahay si ugu dambeysay ee fanaanadu ay soo saarto barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo
marmi waynay admaad admaad admaad admaad maaraydinteena admaad admaad admaad admaad maaraydinteena maweelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo maynu gaadhin hashiisa intaynu mallo had maynu isodhan magaabin jacaylkeenuna midoobi waxaad mayno isodhan mugaabi jacaylkeenuna midoobi maweelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo gacaankaan maynu gaadhin harkiisa intaynu maalno hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeenuna midoobi hadmaynu isodhan magaabi jacaylkeenuna midoobi xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan muraayada caashiqeena hadmay martideenu daawan adoon adoon dumar ilaamisaynin admaad admaad admaad admaad midigtayda joogsan admaad admaad admaad admaad midigtayda joogsan adoon adoon dumar ilaamisaynin admaad admaad admaad admaad midigtayda joogsan admaad admaad admaad admaad midigtayda joogsan unbaa lagu meel maraaye qalbigan